galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtiiyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa salaasa bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatankuna waa afar iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah diyaaradihii tegi jiray magaalada kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada muqdisho kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qabsaday duulimaad ay ku tegtay magaalada dolow faleedyo badan aan lahaynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka deged ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleedkaas oo aan annagu raalli ka ahayn oo baleenkeenna ku jirin
wax kale oo aad dhegaysan doontaan dood gaar ah oo ku saabsan dhawaaqii dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee ahaa in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland lagaba maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micnaheed waxa weeyaan dowlad madax bannaana ka noqonaya dowladda dhexe
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida dowladda etoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo bayaan ay isniintii shalay soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ku tiri weerarkan ayaa u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey oo ay ciidamada etoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xooga dalka iyo ciidanka nabad sugidda niisa iyo booliska bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo kasoo gaadhay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa iyadoo ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya sheegtay inay aada uga xun tahay bayaanka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya arrintan ayaa imanaysa koob iyo tobankii disembar ayay labada dal kala seexdeen baaqa ankara oo ah heshiis lagu soo afjarayay xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah waxaana wadahadalladan soo dhoweeyey midowda afrika maraykanka iyo midowda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa sheegay in dalkiisu uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya iyada oo labada dal ay iskusi u soo dhoweynayaan xili ay jiraan xiisadaha etoobiya xiisadda ayaa sare u kacday geeska afrika kadib markii etoobiya ay bishii janawari heshiis dhinaca badda ah la gashay maamulka somalilan taas oo ay muqdisho ku soo dhoweysay qaahiraha oo ay gobolada ku loolamaan etoobiya hadalada wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya atmis oo ku beegan koob iyo soddonka bishan disembar dowladda israa'iil ayaa si rasmiga u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda iiraan ee tahraan arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi markii uu dhacay bishii julaay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yasra'el kats ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in israa'iil ay ka dambeysay dilka haniya qirashada israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa iiraan iyo israa'iil iyadoo xaaladda gobolku ay marka horeba kacsan tahay wasiirka difaaca israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortegeen nidaamkii bashaar al asad ee suuriya isagoo ku hanjabay in israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxa uu ugu yeedhay xisbiyada sharta wuxuuna intaasi ku daray in ay qorsheynayaan inay xoog ku wiiqaan kooxda xouthiyiinta ee yemen oo uu ku tilmaamay inay tahay urur argagixiso ah oo ugu dambeyn si toos ah ay isku beegsan doonaan israa'iil siduu hadalka u dhigay ururka xamaas ayaa shaaciyey dilka hogaamiyahoodii ismaaciil haniya koob iyo soddonkii bishii julaay kaas oo lagu beegsaday weerar ka dhacay magaalada tahraan xamaas ayaa israa'iil ku eedeysay in ay duqaysay gurigiisa hase yeeshee israa'iil kama aanay jawaabin hadalka markaasi intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga v o a galab wanaagsan markale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho aan ka duulin diyaaradihii tegi jiray magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland kadib dood ka dhalatay diyaarad shalay lagu qasbay in ay duulimaad ku tegto magaalada doolow maamulka shirkadda diyaaradaha hala airlines ayaa sheegay in diyaarad ku socotay muqdisho si qasab ah loogu duuliyey dhanka iyo degmada doolow ee gobolka gado kadib markii uu ku qasbay maamulka jubbaland wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho maamulaha diyaaradda hala airlines ismaaciil habarwaa oo shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in duulimaad ay diyaaradda shalay ku tagtay magaalada kismaayo si qasaba loogu duulay degmada doolow gobolka gedo wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda kismaayo muqdisho siduu u sheegay sakhaafadda habarwaa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaradday u duuliyaan degmada doolow ee gobolka gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda muqdisho loona bedelo doolow taasay ku qasbanaadeen islamarkaana ay fuliyeen
waxaa shala dhacay faleed oo waxaan la haynay faleedyo badan aan la haynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka degad ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleydkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota aysan ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jalxan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtanada ay qaado karaan aysan ahayn ayay ka mid taha saas daraaddeed waxaan mar mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda hala airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn waana ka xunnahay jallanjiga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda annagu wax shaqo ah
v o aadu waxay la khariirtay hay-adda duulista rayidka soomaaliya si aan wax kaga weydiinno kiiska diyaaradda shalay ka dhaca kismaayo waxayna sheegeen inay wadaa baaritaan warnay ka soo saari doonaan saacadaha soo socda ila ku dhow hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay v o e da in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada kismaayo waxayna sheegeen ila ku dhow hay-adda duulista rayidka intan ay ka dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda hala airline si qasaba loogu duuliyey degmada doolo gobolka gedo sidaasi darteedna la joojiyey duulimaadyadii aadi lahaa kismaayo khilaafka siyaasadeed ee xooggan ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamulka jubbaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan khaalad cakirnaana cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda masar ayaa sheegtay isniintii shalay inay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan soomaaliya iyo etoobiya ay ku heshiiyeen inay soo afjaraan xiisadii u dhexaysay muddada ku dhow sanadka taasoo isu soo dhoweysay soomaaliya iyo masar warbixin arrintan ay wakaaladda wararka e f b ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya axmed cali sheekh wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya etoobiya masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika ayuu bader cabdalaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhiiggiisa soomaaliya axmed macalin fiqi oo booqanaya qaahira xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka geeska afrika kadib markii itoobiya ay bishii janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan taasi oo muqdisho ku dhoweysay qaahira oo gobolka ay ku loolamaan adis ababa hadallada cabdalatia ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midooda afrika ee kumeelgaarkaha ee soomaaliya ee admis oo ku beegan kowiyo soddonka disembar kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midooda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee osom loo soo gaabiyo wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida soomaaliya ee guud ahaan ciideeda qaranka ayuu yidhi waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madax banaanida iyo amniga soomaaliya bishan turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya muddo sanad ku dhow kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee adis ababa ee la gashay somalilan madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah waxaana wadahadalada soo dhoweeyey midooda afrika washington iyo bruseles soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada etoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka masar diblomaasiga ugu sarreeya qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka kulug lahaansho ee masar ee howlgalkan balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqaynayaan iskaashi istaraatiiji ah bishii agost masar waxa ay soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu qaahiro booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bishii oktoobar shirmadaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay masar eritrea iyo soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo itoobiya qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen adis ababa gaar ahaan sababo la xidhiira biyoxireenka weyn ee dib ucurashada ee itoobiya ee ku yaala webiga nile kaasi oo qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi inaala socodsiinaya halkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeedhay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaara samaysanayso saynab abuukar maxamed ayaa muqdisho kasoo dirtay kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee labada kun shan iyo labaatanka tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka maraykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go-aan ceynkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud bismillahi raxmaan iraxiim seynabay waa mahadsan tahay arrintan go-aankan runtii waa go-aan masiiriya waana go-aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo soddon sano ah muddo hadda soddon sano labaatan iyo dhowr sano ku dhow dhow waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama africa ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maanta la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyadaa u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntlanddi in badan bay hawshaas u dhawaaradeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xidhi lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekaynaya wuxuu ka balowdaa qodobka afartan iyo sideedaad dastuurka ilaa qodobka konton iyo afraad ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekaynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekaynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekaynayaan waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagaba maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland doctor mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexeysa ka tirsan ma qaadan karaa go-aan ceynkan ah saynab abuukar walaal waa ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan oo dooda igula gul jiro gariiqaan maxamuud waa nasiib xuma in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanayaa waxaa weyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wado ina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micnaheed waxaa weyaan dowlad madax banaana ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la raba in la sameeyo somalilan ayaa hore lacag u samaysatay soddon sano ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay og tahay ee aheyd hooyadii in maanta ay tirahdo xasan baan ka xanaaqsanahay siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeyaa su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeey wey oo lama taabtaanka ah qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yidhahdo afartan iyo sideed iyo konton iyo afar waa dastuurkii lagu sameeyey garoobe one garoobe two gaalkacayo markii la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey intina wuxuu ka hor imaanaya dhammaan dastuurka dowladda dhexe wlaysku maslaxeeyo puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex geliso qodobadanoo dhan waa iska hor imaanaya federaalka afartan iyo sideed iyo konton iyo afar sida kheyraadka loo qeybsanaya sida wax loo kala qaadanayo heshiis waa in waxyaalahan dhan waxa weeye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax samaynayso waa la yaqaanaa nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii garyaqaan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yidhaahdo waa masiiri lacagay sameynaya runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon-yahan in taa uu ku dhawaaqo oo yidhaahdo waxaas ayaa lagu dhex hadlaya ummadda lasoo dhex dhigaya runtii waa nasiib xumo haddii aan dib kugu soo noqdo garyaqaan maxamuud waad dhegaysanaysaa ee doctor mukhtaar waxa uu ku doodayaa in go-aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelaynin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in puntland ay lacag u gaar ah samaysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda mukhtaar saynabey mar labaad waa ku salaamaya saaxiibkay abukaatahana mukhtaar waa salaamaya horta sideedaba nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan annaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aan maaha xadiisna maaha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho xataa masaalix wax aakhiro kuma jirto wax masaalix aakhiro ah xataa kuma jirto waa masaalix adduun oo keliya wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa haddii dowladda federaalka ahi ay burisay sharci noo diidayo annagana inaanu inaanu inaanu inaanu eh, aanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa mid midda kale madaxweynaha puntland ma uu oran soomaali inteeda kaleanu ka go'nay soomaali baanu diidnana ma uu oran soomaali ma rabnana ma oran maalin walba cid ka jecel soomaali inay israacdo soomaali madowdo soomaali wax noqoto soomaali il- ul iyo diirkeeday noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacbiga reer puntlandna waa shacbiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu oo ummadda soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye Eh, laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho kuna kooban magaalada xamar oo magaalada xamar amnigeeda sugi la oo magaalada xamar wax ka qaban la anigu say soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halkaa calaamusaal baa saaran Eh, wax noo diidaya inaan lacag samaysana ma ma jirto qodob qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen marka waxaanu ku khasbannahay ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato ma lacag la'aan karaan mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin ee mar walba gadaal u socota lama sugi karo ummadda reer puntlandna kuma xayirnaan kadho marka ay puntland aragto soomaali israacsan midaysan oo isjecel dee awal baas eh, anagu mar walba u helaneen soomaali budligaheeda baanu nahay mana diideyno inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii annaga na khuseeya cid aanu u daba fadhiisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toonna ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyagaanu qodanaynaa khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa badda iyadaanu jilaabanaynaa beeraha iyagaanu beeranaynaa federaalna anuga ma- ma wax ma kama weydiinayno taa waa in la ogaado haddii eh, dowladda federaalka ay ku fikerayso in loo xayirnaanayo la- iyada la sugayo laysaga fadhinayo dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maalul ba gadanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadkii bay xaraashaysaa hadda waxaa laga jekisan yahay baddii inay xaraashatay lama hubo weli arrintaa laakiin tuurkeedu aanu qabnaa sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annagana khuseeya reer puntland waad samaysanaysaa ummadda reer puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaan xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisana ka sugayaan ma jirto haddii soomaali israacayso soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmayo dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo u malayn maayo dowladda puntland ka hor imanayso haya doctor mukhtaar waad dhegaysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee gariiqaan maxamuud Eh, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa walaal saynab saaxiibkay gariiqaan maxamuud runtii waxaan leeyahay en- en- en- mar kale rabaa inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan kuusoo qaato yurub waatee dowlado kala daadsanaan ayagoo isku yimaadeen european union ay samaysteen hal lacag yuro ay samaysteen xildhibaanay samaysteen ciidan miday samaysteen waxay samaysteen ummadihii ayaa isku imaanaya oo samaysanaya hal lacag keliya En haddaad aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa waxaa weeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag samaystay hal ciidan samaystay dowladda dhexaana looga dambeeya abudabay fadhiso alors haddii qof walba uu xanaaqo oo dhan anigu waan go'oya shilin soomaaliyan samaysana anigu waan go'oya etoobiyaan aadaya baddaan siinaya hala aqoonsado anigu waan go'oya jubbaland waa tanabatee dhacdo lama imaan karo de waxa weeyaan waxa aqliga galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane xildhibaanaha matelo puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa jooga oo wakiilka ee puntland cabashadooda u gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalkii saraa jooga oo sh- shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go-aya lacagaan samaysanaya caawaan riyooday beri lacagaan daabacanaya waxaanshe e for y ummaddana in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo e forkaas lasoo daawacayo somaliland wax ku keeni lahayd oo maanta lacagtooda meel laga aqoonsi iska dhaafe qashinka lagu rido oo e for ay tahay shilinka soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena soomaaliga oo go-ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahay waatii mar lasoo sameeyey suudaan taale laakiin imftaa diitay mayaa layidhi lacagta waxaa loo baahan yahay broseska in la maro lacagta waa in la maraa a b c d xilligii farmaajaan xasuustaa aniga aan aan la taliya xagga oo sharciga oo oo kala hadlayn lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyo dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waad yaabaysaa boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahano ah profesor qalooco oo bangiga dhexe wakiilka ah oo boorka joogo profesor eh, aweys abuya joogo xuseen caato oo maraykan joogo dadka aqoon-yahanada oo shilinka soomaaliga waagi hor sameeyaan weli joogo oo sideetamiyo sagaashamiye jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni so puntland waa riyooda lacagaan sameynaya de adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ha ka sheegaan ha samaystaan tiimkooda halala xisaabtamo xisaabtanka yaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan akhlika sanaa joogo waa matalaya puntland cabashadooda ha u gudbiyaan laakiin waan go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa maxamuud waxaas wax fiican maaha walaalka caliye nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo haye garyaqaan maxamuud waxa weeye seenabey mar labaad waa mahadsan tahay adig iyo abukatuba annagu haddaanu nahay reer puntland ama dowladda puntland ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaaggeedaba waa jecel lahay horena waan u jeclayn haddana waa jecel lahay haddii la helayo soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa ummadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo annagu waxaanu hormuud baanu horena ugu ahayn haddanu noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalka mustaqbalkayga ama mustaqbalka puntland mustaqbalka inay ka tashato aayaheeda inay ka tashato wixay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarka inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waanu u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhoweynaynaa haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo soomaaliya waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda soomaaliyeed markii ay maskaxda u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaanna ka mid baanu anaga uga horeyna inta ka horeysa danaha iyagu anaga khaas noo yihiin na waa salaamaya abukaatana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada doodaan isla soo gaarnay doctor mukhtaar hadalkii garyaqaan maxamuud waxaa ku jiray in puntland ay muddo sugayeen lacag soomaaliyeed oo lagu midaysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go-aanka bay puntland gaarta ay lacag ku sameysanayso xaaladda wadankana waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalka u aragtaa adigoo soo koobaya seynab walaal arintan runtii waxaa isleeyahay ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacaga layska daawacaya oo waariyooda ma shaqeynayso waxaan filayaa puntland waxa weyaan hooyadii federaalka soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay runti waxaa la rabaa waxyaalahan qadadaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonay qodobadan afartan iyo sideed ilaa iyo konton iyo afar oo lagu saleeyey khilaafka taagay in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro la fariisiyo hore loo socdo lacag haddii la sameyn lahay ummado badana iska daawaca layd sameyn lahay taa wax shaqeynaya maaha xildhibaanadan waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo waxaa isdiidan ha laga saaro maxkamadii dastuuriga hala sameey golihii adeeg garsoorka hala sameey si soomaaliya u noqoto meel hadii cabasha iyo maamul goboleedeed ka yimaadaan meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ay cabanayaan waa mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go-aankii puntland ay ku sheegtay inay ku sameysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa isniintii shalay magaalada afgooye ku geeriyooday allahu naxariistee jaylaani khaliif oo ahaa goolhayii hore ee kooxda kubadda cagta horseed iyo xulka qaranka soomaaliya jaylaani khaliif oo lagu naanaysi jiray baabajey ayaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mid ka mida goolayaashii ugu fiicnaa ee soo maray kooxihii kubadda cagta ee soomaaliya isagoo xulka qaranka u saftay in ka badan boqol kulan haddaba nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray aweys muuse arbow aweys fuundi oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda horseed iyo xulka qaranka soomaaliya kuna nool magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka iyo allaha u naxariista marka hore anigoo ah awees muuse arbow awees fundi waxaana e cayaartooygii e kooxda horseed ee lambarka labaad iyo xulka qaranka soomaaliyeed waxa waaye jeelaani khaliif ilaahi ha u naxariisto sabari imaanla naga siiyo waa lejan lejan nin lagu tilmaami karo waaye sababto waa nin sigiftiyadii ilaa eediyadii kubadda dheelayo garoon ku jirayuu ahaa ilaaha naga sabar siiyo isagana jannada allah ka waraabiyo aamiin marka goorma ayaad isbarateen allah u naxariistay jaylaani khaliif jelaana khaliif waxaan isbaranay isku nimid kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ayaan j- kooxda horseed ku soo biiray asagoo markaas goolkiibar ah cayaartooy waaweyn oo khaymo lehna ay joogaan ayaan ku soo biiray kooxda isla markiiba garoonka ayaan isla galnay jeelaani toddobaatan iyo toddobadii marka een, kooxda horseedna waa iskala ciyaarteen xulka qarankana waa ka wada tirsanadeen sax marka waa ka wada tirsaneen Ha.
anigu kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii markaan kusoo biiray kooxda oon hal sano cayaaray isla markii xulka qaranka la ii qaatay jeelaanina hol marka hore bu- xulka qaranka u ahaa isagii aniga marka meeshaan kusoo wada bilownay waayahay marka maxaa lagu tilmaami karaa eh, marka laga hadlayo jaylaani ka shakhsiyan iyo ka xirfad goolhaya ahaan wallaahi jeelaani mala soo koobi karo arrintiisa jeelaani wuxuu ahaa haddee number one gool haye taariikh ahaan muddo badanna garoon ku jiray oona nin aad gool haya asoo kale aanan soo marin waddankuu ahaa ummadoo dhan waa og tahay waa garta muxuu ku muteesta marka inuu noqdo goolhayihii ugu fiicnaa ee soo mara xulka qaranka soomaaliya ee kubadda cagta abid wallaahi wuxuu ku munaystay xarf- xirfadiisa dadnimadiisa ee qaran jaceylkiisa naadi jaceylkiisa iyo isagoo wax dheeraa goolhayayaasha soomaaliya soo maray xagga saaiska nin dheer oo kubadda jecelo wuxuu ahaa teknikadiisana aada u heersarayso waa garta Eh, marka aan ka hadlayno kooxdii ku- maaragtay kubadda cagta ee horseed oo aad ka wada tirsanadeen dhanka difaaca aad ka wada tirsanadeen dabcan sidee isu fahmi jirteen maxaa ku xasuusata horta markii aad goolhayaha horta markii goolhaya la yidhaahdo goolhayaha waa ninka hogaamiya kooxda sababtoo ah waa ninka ugu dambeeya ee dulduleelada kooxdao dhan u jeeda waaye ninka haga waaye ragga difaaca ah yidhaahda inta soo dhowow xagga istaag hebel iga fiiri ninka kooxda wado waaye marka wallaahi nin yahu jelani mala soo koobi karo Eh, wuxuu ahaa nin aad iyo aad guusha ku dadaala guushana jecel oon isdhowrayno ahay
waa dhanka xulka qaranka soomaaliya muddadii uu goolhayaha ahaa Eh, inta aad ka xasuusato ma jiraan ciyaaro eh, maaragtay maskaxdaada aanan weli ka bixin oo u soo bandhigay
wallaahi jelani ani mala soo koobi karo jelani waxa waaye ninkaasi anigoo yaraan daaban jiray horta marka hore kacaankii dowladdii kacaankoo dhalaninaan jeelaani anagoo ilmi yaraan derbiga inta kasoo boodnaan daawan jiray especially intaana kooxda ku biirinoon anagoo yareeraa ragga isagoo kale oo reer cadmaawi oon derisna hayaan raaci jiray ama taqaanaa aan kooxda raaci jiray gudaha i gelin jiray jelani marka nineteen sixty ninekii sixty eightkii anoo cunug yara ilaa haddeer waddanka uu ka burburan aan wada nooleen waa nin aad iyo aad shaksiyadiisa aan la gaari karin dadnimadiisa aan la gaari karin wallaahi waxaan ku tilmaama ma aqaano jelani waxa waaye eh, taariikh sahlan maaha taariikhdiisu sababtoo ah waa nin lexdameeyadii kubad soo cayaaray aan haddana ugu imid toddobaatankii iyo toddobadii garoon aan garoon isla galnay meel wada seexanayn ku wada xareysnayn one club aan joognay waa taariikhdiisa aaday u weynta ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo waa u ducaynaynaa annakana ilaahay nama fidneeyo bacdigiisa ilaahay nama fidneeyo sidoo kale waxaa isaguna eh, isla sanadkaa naga dhintay kabtankii kooxda ismaa xaaji maya la yidhaahdo iskooda oo isaga nin aan kabtankii kooxda kabtankii qarankana ahaa marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay jannadan allah ka waraabiyo
aaday u mahadsanyahy kaasi waxa uu ahaa awees muuse arbow awees wundi oo isagoo ku sugan magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan mareykanka khadka telefoonka ugu warameeyey wariyaha v o eda nuur xasan nuur nuur bukhaari halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada xubintii amuuraha mareykanka kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muddaxileedkii hore ee madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump waxa uu adkeeyey cunaqabataynta dhaqaale ee waqooyiga kuuriya si uu uga cadaadiyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukliyarka trump ayaa laga warsugayaa tallaabada uu qaadi doono marka uu xilka mar labaad ku soo noqdo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa carwo milatari u adeegsaday hadalkiisii ugu horreeyey ee ku saabsan maraykanka tan iyo markii donald trump la doortay isagoo sheegay in wadaxaajoodiyadii hore ay xaqiijiyeen waxa uu ugu yeedhay cadaawadda aan isbedelin ee maraykanka uu u qabo kuuriyada waqooyi kim waxa uu ku dhaartay in uu ballaarin doono awoodda nukliyarka iyadoo oo aan xad lahayn taas oo u arko waddada keliya ee uu kaga hortegi karo khatarta dibadda maanta hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa mucaarad aada uga duwan kii trump uu la kulmay muddo xuleedkiisii hore markii ugu dambeysay ee ay kulmeen sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii sida uu sheegayo evan rivers oo horey uga tirsanaa waaxda arrimaha asia ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kim jong un waxa uu rumaysan yahay in hadda gacantiisu sarrayso waxaan aaminsanahay in sababtu ay tahay xiriirka cusub ee uu la yeeshay ruushka saraakiisha milatariga maraykanka waxa ay sheegeen in hadda in ka badan toban kun oo askari oo kuuriyada waqooyi ah ay ku sugan yihiin ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka ukrain wasiirka difaaca ruushka andrey belozof ayaa bishii hore booqday magaalada caasimadda kuuriyada waqooyi ee pyongyang isagoo horumarinayay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ah oo uu sheegay inuu yareynayo khatarta dagaal ee gacanka kuuriya xogayaha guud ee isbahaysiga nato mark rute ayaa sheegay in isbahaysigani uu yahay caqabad weyn oo sugaysa maamulka trump ee soo socda teknolojiyadda nukliyarka iyo tangantaalladuba waxay ku qulqulayaan waqooyiga kuuriya waana halis hadda in kuuriyada waqooyi ay u adeegsato annaga oo keliya halis naguma ahee balse sidoo kale waxay khatar ku tahay dhulka maraykanka iskaashiga ruushka iyo kuuriyada waqooyi waxa uu halis ku yahay xasiloonida caalamka sida uu sheegayo sidney syler oo horey uga tirsanaa sirdoonka qaranka ee maraykanka ee ku takhasusay kuuriyada waqooyi waxa uu noqonayaa isbahaysi militari oo leh halis muddada dhow iyo muddada fogba taasoo khatar ku ah kordhinta dagaalka ukrain sidoo kalena xasiloon darro ku keenaysa gacanka kuuriya iyo guud ahaan caalamka iyadoo kuuriyada waqooyi ay ka hesho ruushka nidaamyada difaaca hawada warshado casri ah oo hubka farsameeya lacag caddaan ah iyo gargaar raashin iyo shidaal seler waxa uu sheegay in kim hadda uu u baahnaan doono in maraykanka si ka yar markii hore ee uu u baahnaa maadaama kim jong un uu hadda ka helayo saaxiibkiisa cusub valadimir putin waxa uu u baahan yahay maxay tahay sababta uu ula xiriiri doono donald trump muddaxileedkiisii hore donald trump waxa uu la shaqeeyey kuuriyada koonfureed si uu dib ugu dhigo barnaamijka hubka nukliyarka ee kuuriyada waqooyi muddaxileedkiisan labaad trump waxa uu la kulmi doonaa kuuriyada waqooyi oo gebi ahaanba xidhay albaabka ka tanaasulka hubka nukliyarka sida uu sheegayo river waxa kuuriyada waqooyi ay raadinaysay muddadaas oo dhan waa aqbalaadda maraykanka ama ugu yaraan in la xaqiijiyo in kuuriyada waqooyi ay tahay awood nukliyar ah oo sharci ah lagana wada hadlo sidii labada dal ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad waqooyiga kuuriya dhowaan waxa ay tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga gudba kaas oo awood u leh inuu gaadho meelo badan oo gudaha maraykanka ah intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha maraykanka tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelya
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
gaab wanaagsan markale dhegeystayaaalkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidanka etoobiya in ay weerar ku qaadeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gadow dowladda soomaaliya ayaa ku tilmaantay weerarka mid xadgudub ah iyadoo ku hanjabtay in jawaab ay ka bixin doonto haddaba jawaabta dowladda maxay noqon kartaa waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdifataax maxamuud xuseen duurgale guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo nabadoon asad cartan sheekhdoon hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax duurgale
horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalkoodii jooga ay ciidamadu xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ay ku dilaan runtii waa nasiib daro waana dhibaatada dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceene sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa nimankan ethoobiyaanka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga magacii amisoomna wata dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka ethoobiya inay qorsho cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay ethoobiya inay mar wafdi u dirto inay mar heshiis la gasho inay mar ciidamadeeda amisom ka mid noqdaan in mar loo diido in waxaasoo dhan la isku qasan laakiin waxaa muhiim ah qorsho cad oo diyaarsan oo istraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan ethoobiya iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha allah waa mahadsan tahay duurgale markan waxaan dhankiisa siinayaa nabadoon asad cartan sheekhdoon etoobiya waddanka waxay ku joogto marka horeet waxa la yidhaahdo nabad ilaalin xuguftii siyaasadeed la dhameeyo waxa lagusoo lagu wada hadlay dalka turkiga magaalada ankara wayna caddahay tallaabadii dowladda qaadayso wadahadalkii waxaa ku yimid damage ama dhaawaca ku yimid siyaasaddii u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiyana waxaad moodaa inuu mugdi uu sii gelayo siyaasiyan iyo militariyanba qaab siyaasadeed iyo qaab militariba waxaa la rabaa dowladda federaalk soomaaliya inay ka jawaabto
waa mahadsan tahay mar kale nabadoon asad duurgal adaan kugu soo dhaweynaya waa maqlaysaa nabadoon asad siduu hadalka u dhigay bal dhankaada jawaabta
horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalkoodii jooga ay ciidamadu xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ay ku dilaan runtii waa nasiib daro waana dhibaatada dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceene sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa nimankan ethoobiyaanka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga magacii amisoomna wata dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka ethoobiya inay qorsho cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay ethoobiya inay mar wafdi u dirto inay mar heshiis la gasho inay mar ciidamadeeda amisom ka mid noqdaan in mar loo diido in waxaasoo dhan a isku qasan laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istaraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan etoobiya iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha allah
waa mahadsan tahay duurgale haye nabadoon asad cartan sheekdoon sababta waa mahadsan tahay warkii hore war soo dhaaf hadda jubbaland arrinta ma taagna waxay taagan tahay etoobiya iyo dowladda federaalka soomaaliyeed belen a iyo belen b waa qorshaha hadda belen a waxaa waaye etoobiya marka hore warkeedu waa caddaysatay inay waddanka duulaan ku taha way sheegtay shalayna way ka way ka dhamaysayoo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dalkooda jooga ay mataqaanaa ku soo weerartay kuba ay ku dishay dad shacab ah oo masaakiinah ayay ku laysay iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed adna hadda waxaa ka hadlaysaa jubbaland iyo howlo aan la gaarin dowladda soomaaliyeed waxaa laga sugayaa inay tallaabo deg dega siyaasiyan barnaamijkii siyaasadda waa uu xirmay etoobiyana shalay albaabkaas soo xirtay waxaynu ku dhawaaqday dagaal meel walba oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed joogaan maanta heegan ay ku jiraan waddanka waa lagu soo duulay waxaanu ku soo duulay taliska axmed abi axmeda ku soo duulay marka hore wuxuu watay shaati ah amis mataqaan admis hadeertaana wuu qeexa wuu cadaystay oo warkiisu cadaystay haddee adna waxaad ka hadlaysaa barnaamijka mataqaana jubbaland maba taagna maanta jubbaland iyo maamul goboleed waddankii cadow waa kusoo duulay cadowgii kusoo duuli jiray hore usoo duuli jiray oo oo labada kun iyo sideed dadka baabi'iyey haddana shaati gaystay la yidhaahda admis ayaa haddana mataqaanaa caddaystay bareerihiisa jubbaland iyo howlaha aad sheegaysid howla hadda yaalla maahan shalay dad shacabaa lagu laayey niman dhallinyaraha oo soomaaliyeed oo dalkoodii dadkooda difaacanayo oo astaantii qaranka u xiran tahay ay laayeen waxaa ka hadlaysaa jubbaland waxaan rabnaa waa ujeedaayo barnaamijka siyaasadda wuu soo xirmay haddana dowladda waxay qaadaysaa tallaabo cad oo ah inay uga ficilkii shalay ka dhacay doolow inay uga jawaabto xag military waa mahadsantihiin dowladda tallaabo aan dagaal ahayn oo u furan oo ay ku wajihi karto arinta jubbaland gaar ahaan arinta gobolka gado ma jirtaa waxaan kusoo dhaweynayaa duurgale haye waa mahadsan tahay xuseenow walaalkiina waa mahadsan yahay waxaan rabaa tillaabada ay rabto dowladdu inay qaado waxaan isleeyahay tilaabada ugu horeyda ay rabto dowladda federaalka inay qaadaahy waa mid ku wajahan inay horta marka hore jubbaland ka qaado maxaa yeelay soomaalidu waxay dhahaan gudinay gobol iga mida hadduusan kugu jiri lahayn ima guysan ethoobiyaanku waxa maanta ay gaashaanka ka dhiganayaan ama ay garabka ka helayaan horta waa dad soomaaliyeed weliba waa maamulka jubbaland madaxweyne ku-xigeenkiya meesha jooga maamulka degmada jooga iyo wasiiro kale marka qorshaha ugu horeeya ama tilaabada ay doonayso dowladdu inay qaado oo ay leedahay tilaabaan qaadayna horta waa mid ku wajahan jubbaland jubbaland maamulkan dowladdu u aragto inuu gaashaanka u yahay etoobiyaanka inay meesha ka saarto haddii meeshaas ay ka wareejiso deegaanadaas maamulkaas waxaa isu banaanaa doona dowladda federaalka ciidamadii dowladda iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii gobolka oo iskaashanaya iyo ciidamada etoobiya waxaana fududaa doonta markaas etoobiya iyo dowladdu inay si fudud isu wajahaan ama ay dagaal galaan ama mid diblomaasiyadeed ay ku kala baxaan waxaan isleeyahay talaabada ugu horreya dowladdu qaadaydaa waa mid jubbaland laga qaadi rabo waa mahadsan tahay duurgale nabadoon asad cartan sheekdoon
etoobiya xalka keliya oo u furan dowladda soomaaliyeed waa inay dalkeeda difaacataa cadowga maalin walba dadka shacabka ku leynaya guryahooda waa inay mataqaanaa u istaagtaa siday shacabka u badbaadin lahayd iyo dalka xalka keliyao furan inay dowladda jawaab cad ay ka bixisaa falkii ka dhacay shalay magaalada doola oo dadka masaakiinta ah oo xaaladday ku jira maantana ognahay oo abaar ay haysato iyo mataqaanaa daruufay ka muuqato oo shalay taangiyada lagu qoraacay dadka hadda uu sheegayuu leeyahay duurgale oo ah waa in gado wax dhiba kama jirin etoobiyana kusoo duushay muddo hadda saddex sana ah dowladda wadahadle wado dhinaca siyaasadda ah waa runta way jirtaa in waftii heer sara shalay dowladda u dirtay ayadoo ka hortegayso dowladda etoobiya am ayay shalay fal ku dhaqaaqday ah in wadahadalkaas uusan wax miraha dhalin etoobiyana ma rabto inay soomaaliya la heshiiso cadowga soomaaliyeedna waa etoobiya dowladdana laga rabaa dowladda mas-uuliyadda shacabka hayso ayadaa la rabaa dadkaas masaakiinta meel walbay joogaan qof walba oo soomaali ah dowladdaa mas-uul ka ah dowladdaa laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso dadka shacabkaana waxaan ku dhiirinaya waxaan ku dhiirigelinayaa in waddanka wuxuu galay daalaad xaalad dagaale cadowga koowaad ee dalka kow etoobiya labana waa taqaanaana qof walba waa yaqaanaa laakiin cadowga koowaad wuxuu noqday etoobiya etoobiya in laga hortago lala dagaalo ka laga saaro admis kama tir ka mid maahan waa laga saari liiska admis kuma jiraan waxay ku joogaan xoog waxay rabaan inay boob ay boobto dalkeena haddee sidaasaan dhihi lahay aniga dowladda soomaaliya waxay xoogga saaraysa bilihii ugu dambeeyey sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah xiisadda labada dal soomaaliya iyo ethoobiya iyo arinta jubbaland caqabad noocee ah bay ku noqon kartaa doorashada la qorsheynaya dalka inay ka dhacdo waxaan siinayaa duurgale bismillaah waa mahadsan tahay xuseenow doorashadii la doonayay inay dalka ka dhacdo waa laga yaabaa si dadban inay u saamayso laakiin waxaan is leeyahay si toos uma saamaynayso maxaa yeelay ciidamada etoobiya hadda gobolka gedo dhan inta badan way joogaan siyaabo kala duwanay u joogaan haddana gobolka gedo dadka soomaaliyeed ku nool oo shacabkaa waxaad moodaa xoogaa inay gadoodsan yihiin oo siyaasad ahaan iyo dowladda iyo jubbaland iyo ay ka gadoodsan yihiin marka doorashadu inay gobolka gedo ka dhacdo waa waa dabcan waa saameynay ku yeelanaysaa laakiin gobollada kale ma u malaynaa inay ku yeelanayso haddii gobolka gedo ay saameyn ku yeelatana intii macquulaha laga qabanayaa intii suurtagala ah doorashada laga qabanaa intii suurtagal noqon weydana waa inta kale ay ku go-an yihiin marka waxaan is leeyahay waa waa waa laga gudbi karaa doorasho ahaan saameyn badan ma yeelanayso sa aaminsan aniga waa mahadsantihi
waa mahadsan tahay duurgale hay gabagabada nabadoon asad cartan sheekdoon
annaga waxaan aaminsanahay aniga koleyto inay doorasho qof iyo coda dhici karto aysan wax saameyna ku yeelanayn dhinacan ay isku yeelanayn mataqaanaa duulaanka etoobiya dhinacna cadow aan uga difaacayna dalkeenna haddaan nahay mataqaanaa soomaalida dhinacna doorasho aan ku gelaynaa wax saameyna ay ku yeelan sameyrta ma jiraan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheikh sanad guradii maaloweyto ka dhaceysay xamar oo ciidanka booliska soomaaliyeed waad maqlaysay inuu yiri dhinacna doorasha lagu qabto dhinac dalka lagu difaaco taasay qaateen dadka shacabka doorashana way dhacaysaa qofii codah dalkana cadowga ku soo duulay gacan biraa lagu qabanaya waana laga hortagaya insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdifataax maxamuud xuseen duurgale guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo nabadoon asad cartan sheekdoon inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo doodaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
dhaxaadi sida toon adinkuusan haayo nafta kugu saabsabay dhaxaadi sida toon adinkuusan haayo nafta kugu saabsabay seeta goostayo sabkiisa dhammaaday isu daa ku boqor yahay fikirkuna saabul yahay daxan samaayo sixin yo ahaa malab ku yaal sintaade daxan samaayo sixin yo ahaa malab ku yaal sintaade adiguna saluglay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee adiguna sulehay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee ogow samirkii waa jiray waase ka goostayo sabkiisa dhammaaday inuu sameey wacan yahay salfudeedna daran yahay inay sii gaboor tahay saxan saxaawd goon tahay inanyaysiidadaba marka hore salan guud oo weliba soorya ah waa inaan ku siiyaa marka xiga sirteni saadaasha wadatee musacaba tumaye anku xidhay sibraarkeen ku qufulay sanduuqeen muftaxeediisu bane saablayda hoosiyo sunbabadaagtoodiyo
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sawdigan ka saare durbasii